halka aad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo caasho ibraahim aadan caashe cud ayaa inoo inala socodsiinaya waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha laha ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan heesaha waa heesa ololaya mise waxaan leenahay waa heesa miida oo malabka uu ka da-ayo maxaan ugu yeernaa waxaan ugu yeeraaban garan lahay laada ma u kusii jiraan maa leedahay maxaan ugu yeeraa talow heesahan galabtayn ibraahim heeso aada u baxaya heese aada u baxayo waa tahay bal aan soo qabto intaanan heesta ugu horreysaba mise hees baan ku bilowna ibraahim maxay kula tahay dhegeystayaasheenna inta aanan warqadaha u gelin waxaan usoo qabanaynaa bal waa tahay mid ka mid a heesaha aan horta dhegahooda mid ka mid a maqashiino heesteen soo qaban lahayn ismoog aqalkii bay aslaysaa ismana oga
mana is oga aqalkina waa asle war isuma hayso sheekadaas intee laga akriyaa sheekadaasi waxaa wadajir u akrinaya labada fanaan shankaroon axmed yuusuf sagal iyo fanaanka xasan aadan samater maxaa loola jeedaa in la iska ilaaw waa malaha midda aqalka aslaysa maa loola jeedaa ibraahim marka ugu dambaysa wax ma jiraan u dhamaanaysaa adaa iska dhaadhiciya laleeyahay waa tahay waa tahay codadka macaan labada fanaan xasan aadan samater iyo shankaroon intaasaan kula ibraahim waa basugu waay xataa intaan halka warqada ugu horeysa aan ka akrinay xataa heestaas way igu simi weyday waa tahay markanaan soo qabanaya warqada aan hayo waxaa ugu horeeya aabe cabdi axmed sheekh waa warqad tahaniyada waxaa kaloo ku jirta hooye zaynab cali cabdiraxmaan iyo eedo faadime axmed sheekh dhammaan caruurteeda eedo shamso axmed sheekh iyo caruurteeda baa la yidhi rafaaci xasan saalax maxamed xasan saalax iyo yuusuf cabdi axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sahre cabdi axmed oo waryaheena iyo maxamed cabdi axmed waa dhammaan ilmo cabdi axmed waxaa kaloo ku jira samsam saalax cabdille caruurteeda iyo saygeeda axmed cabdi axmed xaaskiisa armi cumar barqadle iyo mubaarak cabdi axmed iyo maxamed cabdulaahi axmed iyo nimco nuur cabdi iyo qadar nuur cabdi iyo sahraa cabdi cabdi baa la yidhi iyo sidoo kale nuur cumar barkhadle dhammaan ehelkaasi baa la yidhi oo isugu jira waalid iyo walaal waxay hambalyo dhalasho ay hawada u marinayaan balqiiso xasan saalax iyo cabdifataax cabdi cumar oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada kismaayo gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi anisa cabdilfataax cabdi waxaan leenahay anisa soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda waxu tarta aamiin waa tahay dhabbaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe axmed cabdi ibraahim iyo aabe cali muumin aadan iyo hooyo xabiibo jaamac khayre hooyo xaliimo cilmi dheere iyo nuuraddiin cali muumin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed axmed cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan maxamed cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo beelo axmed cabdi iyo caruurteeda iyo saygeeda nimco axmed cabdi iyo caruurteeda haweeyo axmed cabdi iyo saygeeda iyo faadumo ayaan cali muumin iyo idriis cali muumin iyo cabdicasiis cali muumin iyo dhammaanba reer cali muumin iyo reer axmed cabdi ibraahim cabdiraxmaan maxamed aadan koronto loo yaqaan iyo axmed cali sheekh axmed yare iyo maxamuud mascade waa wariyahana v o a ee minneabolis iyo cabdiraxmaan helos iyo bashiir cadow axmed iyo maxamed kaafi sheekh abukar iyo cabdinaasir maxamed cali iyo caashe ibraahim aadan ibraahim taasi maaniga ah soo caasi ibraahim kale saan kusoo fiyaad ka garatabiya wow
waxaa waa waxaa dhici karta inay tahay caasho kale caasho inaan aniga ahan iska soo qaado markaan fiiriyo magacyada ka horreeyay saaxiibada mascado oo kale koronto oo kale asxaab badan baad sheegtay marka asxaabtaasoo kale markaad maqasho inaan ku dhex jiri karo waa wax macquula waa iska qiyaasatay waa siday tahay
waa tahay amaal macalin iyo firdowse maxamed cilmi iyo cabdifataax maxamuud siyaad arizona iyo cabdinaasir saxansuxo dhammaan waxay yidhaahdeen wariyaasha ku sugan dalka dibaddiisa so aniga kuu sheega ma haddaad haddaad si kale ilaaba u qasasho ibraahim hay dhammaan wariyaasha ku sugan bay leeyihiin dalka iyo dibaddiisa waxaana ay taanid u dirayaan farxad leh maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskiisa muxubo axmed cabdi oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey anas maxamed kaafi cali muumin waxayna leeyihin allah ka dhiga kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa hafa aamin ayaa leena aniguna amiin ayaan u raacina ibraahimna marka ma warqadaan hayaan raaciyaa warqad gaaban mise heesta anu baxbaxsan ayaan soo qabtaa
maya dadka inaan heesaha ka dhirijino waayo sidaad ballan qaaday hay marka dhinacii heesaan ku noqonaynaa waraaqaha waxaad leedahay macnama la dib baa uga soo noqonaynaa waa u soo noqonaynaa waa warqadaha tahay xoodaamo maxay kula tahay waaw waaw waaw xoodaamo cod beryahan aadan maqal hees beryahan aadan maqal maxay kula tahay cabdi taaliil warsamiya maxay kula tahay madaba ka dah Waa- farasullaalo qalxaalu farago nugaan haysta daaqo barudaba ama xalin fadhiyaayo laxanaani jiraayo kakuntayo keeda sida farasullaalo qalxaalu farago nugaan hayska daaqo barudabaar kusodmo ama xalin fadhiyaayo laxanaani jirayo soduntayo keedha ugu xardho wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiya buur u xariirti shaalkiyo makaamihii la sudhaado kuure loo xambaaro xog ogaale fuulo wuxuu ka boodadaa xawaarada la yaabo wuxuu ka boodadaa xawaarada la yaabo un orodka xiiqayn qaar baa xaraame wuxuu ka boodadaa xawaarada la yaabo wuxuu ka boodadaa xawaarada la yaabo un orodka xiiqayn qaar baa xaraame marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba isooday xadantooday isooday xadantooday
waa tahay xoodaamo iyo codka macaana fanaanka cabdi tahliil warqabintaas haddaan kaga gudubno warqadda xigtaa soo qabto oo warqad gaaban sidaan carabtooba hore ugu dhuftay waxay ka timid aabe xasan axmed caydiid iyo hooye raxma xaaji yuusuf abubakar iyo sakariye xasan axmed caydiid iyo maxamed xasan axmed caydiid iyo sidoo kale waa sakariya xasan axmed iyo suhayb xasan axmed iyo sodohday baa la yidhi aamine maxamed muuse waa tahay markaa qofka soo qoray miyaa iska hadlaya markaa waa tahay iyo sidoo kale sihaam xasan axmed iyo saygeeda mahad waxaan hambaliyo iyo bogaadin u diraynaa bay idhaahdeen meherka ismaaciil axmed ciise iyo xaaskiisa oo ka dhacay magaalada boorame sida muuqata xaaskii magaceeda malaha waa lasoo dhifin waayey iyo in teebka ama qoraalka korka kasoo ilowdayba waa tahay meerkaasi ka dhacay magaalada boorame waxaan u rajaynaynaa in alle uu ka dhigo midkii lagu gaaro aqalgalka loo aayo aamiin waxaan noo baaqaya sacdiye ciise cali iyo caruurteeda oo kale ah mucaad xareed cumar maxamed xareed iyo waxay yidhaahdeen maa'ida xareed mulki ciise iyo ilmaheeda ah oo kale ah maxamed xasan muscab xasan mascuud xasan iyo marwaan xasan iyo cabdirasaaq ciise nabadoon iyo cabdiraxmaan ciise iyo bakiisa ciise sawdo ciise iyo waxay yidhahdeen zaare sheekh cabdiraxmaan sumayo sheekh cabdiraxmaan iyo maariya kamaal axmed iyo jaabir aadan cali iyo cabdirasaaq qoryow iyo waxay yidhahdeen aabe ciise cali iyo waxay yidhahdeen dhammaanba asxaabta iyo dadkaasi waxa ay kala joogaan walloweyn muqdishow iyo bacaadweyn waxayna taanay jecel yihiin inay hawada u mariyaan xabso ciise cali iyo aweys xasan maxamed oo gabadh ugu dhalatay muqdisho degmada wadajir waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey sumayo aweys xasan waxayna leeyihin allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamiin anigoo ah baa la yidhi nageeye cali khaliif waa safiirka buu ku magac dheer yahay waxaan hambalyo meher wacan u dirayaa buu yidhi laba qof oo igu qaaliya waa tahay qof baa soo qoray aad buu mahadsan yahay laba qof oo qaali ugu ah baan hambalyo u dirayaa buu leeyahay waxaana kale yihin buu yidhi doctor cabdilfataax yaasiin jaamac waxauu ku magac dheer yahay timo iyo marwo qadan cawil cabdi meherkooda waxa uu ka dhacay buu yidhi kaah hotel ee ku yaala magaalada hargeysa bisha abril waa bishan aan ku jirno afarteedii ee sanadkan cabdilfataax iyo qadan waxaan leeyahay buu yidhi reerkii wanaagiyo sama loo wakiishee garta lagu wadaagee gafka lagaga waabtee noqda raas la weheshado wow marka cabdifataax iyo qadan waxaan ilaah uga baryaa buu leeyahay inay noqdaan reerkii lagu nastay ee lagu nagaado wada jireen nabadgala waa caashay warqad ducadeeda wadata waayo marka anaga inaan u ducayno ma ahaba marka saaxiib qaali baa kolley soo qoray nageeye cali khaliif marka asxaabtiisa buu u diray waata ibraahim annagan maxaanu raacinaynaa sida laga roob helay cusubkii ka laga cayiri lala raacay indhaad arooskii nulaace maanta waxaad usoo fufukanaysaa inaad hees soo ma aniga sabaa heesaha qaar baa ku dhex qaada ku dhex mara soo mogi qaarna way ku dhinac maraan qaarna waa ku dhex maraan
ya salaam lamaanku waana labadiis jecelow ya liibaantay ahaada codkii cumar cabdulsholli
dallaaga roob yeelay cusubkii ka laga ciiday lala raacay indhaha arooskii mulaacay dallaaga roob yeelay cusubkii ka laga ciiday lala raacay indhaha arooskii mulaacay dabadii suraagtee jibaantii ahaadaa لبنان لبنان لبنان لبنان لبنان كواراي لبديس كراتي لمانتي أهادا ضليني العقلت عيدكو السد كل رياي لبا بجتي صبح باب أروسي ملاعي sida layhircad ceedeed ciidkuu saga ku larayahay lebabaystay subax baa arooskiinu laacay labnaan labnaan labnaan labnaan labnaan ku waray labadiis jecele libaantay ahaadaa لبنان لبنان لبنان لبنان لبنان كواراي لبدي فعلي لبان في أهذا dalbahamalogsha labiyada ka murayo lama hiisa fidiya arooskii ulaacay dalbahamalogsha labiyada ka murayo lama hiisa fidiya arooskii ulaacay لبنان لبنان لبنان لبنان لبنان كوراي لبدي وبدله لبان في هذا لبنان لبنان لبنان لبنان لبنان كوراي لبدي وبدله لبان في هذا intaas ayaan kaga gudbaynaa heestii ladnaan iyo codkii macaanaa ee fanaanka cumar cabdulla shuuli warqadan aan soo dhufto waxa ay naga soo gaartay hooyo fay xasan iyo hooyo batuulo cusmaan xasan iyo caasho diiriye iyo shamse bashiir iyo luul jilcow iyo ruqiya xayeesi iyo samsam cali iyo faadumo buulo burte waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba iyo heestaaba hawada u marayaan liibaan maxamed iyo waxay yidhahdeen ayaan maxamed diirshe oo meherkooda uu qabsoomay saddexdii bishan abril waxaana ay leeyihiin meherkiina eebe waxaan kaga baryanaa inuu guur qayr qaba idin horseedo oo aad kala kulantaan nolol iyo raaxo iyo barwaaqo aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan waxay ka timid ayeeyo cibaado faarax iyo hooyo faadumo maxamed iyo hooyo bood maxamed waa hooyo bood maxamed magacaasi laba goor baan ibraahin oo ku celiyay bood maxamed marka bood dumarkana ma la baxaan
bood hooyo bood maxamed maxaa diidaya inay la baxaan
waxaas laa magacyada waa la kala leeyahay leen inta badan iyo qaar ka mid a shuraaka lagu yahay waa tahay aabe cabdulcasiis maxamuud iyo hooyo ubax maxamed yuusuf xaliimo xasan ismaaciil iyo amaal cumar colaad iyo fatuux cabdulcasiis maxamuud iyo cabdisitaar cabdulcasiis maxamuud nafise axmed maxamuud iyo maxamed cabdulcasiis maxamuud iyo barwaaqo cabdulqaadir jaamac kaafiye cabdulqaadir jaamac iyo ayaan cabdulqaadir jaamac iyo muno faarax aadan iyagu dambayntii baa la yidhi cabdirasaaq maxamuud maxamed dhammaan dadkani iyo kuwo kale oo aan la soo koobi karin baa la yidhi sidaasaan idinku jecelahay markaad warqadda usoo qortaa ila dadka lama soo wada koobi kara marka in qaar laga soo qaado intaa lasoo qoro ay ka wakiil noqdaan inta kale ee faraha badan leh waa tahay dhammaan dadkan bay yidhahdeen iyo kuwo kale aan lasoo koobi karin waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan lamaanaha kale ah bay yidhahdeen marwo aftax cabdulcasiis maxamuud iyo mudane axmed cabdiraxmaan xiis oo meherkoodu ka dhacay magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn taariikhdu markay ahayd baa la yidhi bishii maaj aan usoo dhaafnay lix iyo labaatankeedii ee sanadkan laba kun shan iyo toban waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubaad khayr qabana kala hela aamiintan u raacinaya aniguna ibraahimo aamiin ayaan leenahay dhinacii heesaa aan ku noqnin caashoy heestan baaba ku habooneed inaad ku heesto ibraahimow heestaas intaanan ku haysin weli isheeda kuma dhicin markaan arkaan go'aansan doonaa warqad kale ma raaciya Haye.
haddii waxay ka timid hooyo wacdiyo cabdi xuseen iyo hooyo hindiso ducaale muuse iyo cabdilfataax xaaji cabdi caateeye iyo cali xaaji cabdi caateeye iyo mustafe xaaji cabdi caateeye iyo xaaskiisa iyo yuusuf xaaji cabdi caateeye xaaskiisa iyo dayib xaaji cabdi caateeye iyo xaaskiisa waa dhammaan reer xaaji cabdi caateeye cismaan xaaji cabdi caataye iyo xaaskiisa iyo kaltuun xaaji cabdi caataye iyo faadumo xaaji cabdi caataye iyo saygeeda iyo samsam xaaji cabdi caataye iyo saygeeda iyo caruurteeda waa dhammaan ilmo cabdi waa xaaji cabdi caataye sahra ku jirtaa farduus baa ku jirtaa xaliimo way ku jirtaa kifaax shukri nasra iyo farax iyo sidoo kale deeqo maxamed xaaji cabdi iyo cabdixakiin waa cabdiraxiin maxamed xaaji cabdi iyo dhammaan qoyska reer xaaji cabdi caatay beere yidhaahdeen oo kala jooga dalka soomaaliya iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mudane baa la yidhi jaamac maxamuud cabdille iyo marwo fallis xaaji cabdi caataye oo labaiyo labaatankii bishan waa labaiyo labaatankii bishii maaj aan usoo dhaafnay meherkoodu ka dhacay magaalada buuhoodle waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waaro noqda labadii isku raaga isku raaya isku raysta ubad khayr qabana kala hel aamin akhyaar xaashi diiriye iyo xaaskiisa xaawo keef bashiir cabdinuur macalin yuusuf iyo xaaskiisa hodan iyo gabadhooda caayisho maxamed aadan cumar iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen axmed weli sheekh xasan iyo xaaskiisa iyo carruurtooda adeer axmed laari cabdiweli axmed laari bishaar axmed laari sheekh mahad bunayste iyo xaaskiisa iyo dhammaanba reer cali furso iyo cabdikaafi yuusuf aadan waa waryaheena v o a ee ohio iyo xaaskiisa marigan jaamac shire waxay dhammaantood jecel yihiin inay heestan iyo hambalyaba hawada u marayaan jaamac cali furso iyo zahro xuseen oo wiil ugu dhashay colombus ohio wiilkaasi oo loo bixiyey jaabir jamaal waxaana ay leeyihiin jaabir soo barbaaro noqo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay haye haye haye oo ku sugayna anigii dhegestayaasha haya horta bal heesta ii sheeg maxay tahay waata ibraahimo ilaa maanta waxaa le ibraahim wuxuu heesta kugu soo celinaya intaad keena duuyo kordhi maalis leedahay
haye hiba halkaan usoo taagan heestii kaftan
Yeah.
ogtay Eh, ma ogtahay Ah, ku duudaya ma ogtahay qofna qadabkii loo qoray kala tegi maye kurdad waa la qaataa kibis waa la quutaaye kibir kusasad maaye qofna qadabkii loo qoray kala tegi maye Kurdan wala qata, kibis wala quta, eh, kibir kusasata, eh. Kurba male, kurba male, kurba male, arurtu, eh, ku ala fitiyaw, kol hadiyay, kali tahay naftan, naftan. kama kan karoye Kurban male, kurban male, kurban male, aruurtoye, ku calaafisiiyow, kol haddii ay keli tahay naftan, naftan, kama adkaan karooye. Ay laabtu raacdo, ay laabtu raacdo, ay laabtu raacdo.
kaylaab furaacdow kelidii cidlada badani markaas hiyeysa way kala socaaway saaxir halkaas heestaas malaha xilligii asal ahaan la garaacay waa joogtay heestaas Maxaa waxay ka mid dhegeystayaasha tahay heesaha jacaylka ay dadku aad u jecel yihiin oo weliba ee aan filayo hadda dhegeystayaal badan oo heestan hadda ee barnaamijka ka dhegeysanaya inay madaxsaa u ruxayaan aad baa loo jecel yahay weliba dumarka aad u jecel
waa taan soo wada maxay ku jecel yihiin dumarka maxaa u gaara yaa dumarka maxaa u gaara maadaama dumarka ay xagga jacaylka ay u jilcan yihiin iyo iyo runta ay ka hadlayso waa malaha ragga iska tacabiri jira inta iska baxaan dib maqalkood inta loo waayo waa inaan janaalo soo noqda oo lacag soo dhuraa halkaas gar baa la dhigta inta adkeena adduuniya kordhi maad is leedahay maxaa lagu gaaraaba maalkii waa tahay codka macaan hiba maxamed hudoon hiba nuur intaasaanu ku dhaafno dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan caasha waxa uu naga soo gaaray hooyo maryan ah ciise aadan iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo shukri ciise aadan saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo xabiibo ciise aadan saygeeda iyo caruurtooda hooyo nadiifo cabdi samatar saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo maryan samatar xuseen iyo caruurtooda iyo waxay dhahdeen aabe saciid cabdulle iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aabe xuseen maxamed dawaare iyo waxay yidhaahdeen abti qalbi nuur ciise aadan iyo abti salaad ciise aadan iyo waxay yidhahdeen abti jaamac ciise aadan iyo maxamed xuseen maxamed iyo jaamac xuseen maxamed iyo xasan xuseen maxamed iyo nasro xuseen maxamed iyo juweeriya maxamed ciise iyo cusmaan cawaale cabdulaahi iyo baar muuse ciise iyo nimco muuse ciise iyo sacdiya owle jaamac waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay halkan ay saraan iyo hambalyaba uga diraan iyaga oo weliba yidhi noo raaci e, iftiin sagaaro iyo caashe cabdulaahi iyo maryan diiriye dirir iyo aamina cabdulqaadir diiriye waxay yidhaahdeen maxamed cabdirashiid aadan iyo farxiya saciid cabdulle oo arooskoodu uu ka dhacay stockholm dalka sweden waxaana ay leeyihiin ah, ducada idinka la waa caasha arooskaas maxaa ugu ducayn lahayd waxaan ugu ducayn lahaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba wad khayr qabana lagu kala helo waa tahay warqad gaaban ayaan soo qabanaya faahinow waxa ay ka timid asiili cartan dhomey oo ku sugan dalkan maraykanka iyo caruurteeda oo kala ah edna liibaan waa edna liibaan cigaal zakariya liibaan cigaal iyo zuhayb liibaan cigaal iyada iyo caruurteeda waa asiili iyo caruurteeda waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan liibaan maxamed maxamuud jimcaale iyo ayaan maxamuud hirsho meherkoodu ka dhacay ah, magaalada london ee waddanka britain saddexdii bishan april aynu ku jirno ee sanadka laba kun shan iyo tobanka waxay u rajeynayaan arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii khayr leh ee bashbash iyo barwaaqo lagala kulmo wiil iyo caano gabar iyo caano igu ducey anagu waxaan leenahay aamiin tahnidtaa lamadan ibraahim waan gaarsiinayaa ayaan iyo liibaan waa tahay dhambaalkan casho waxa uu naga soo gaaray samsam cali iyo ruqiya xayeyse iyo luul jilcow iyo shamso bashiir iyo caasho diiriye iyo hooyo batuure cusmaan iyo hooyo faay xasan waxaana ay jecel yihiin in ay tahniyad kal iyo laaba ay u diraan liibaan maxamed iyo waxay yidhahdeen ayaan maxamed dirshe oo meherkoodu uu dhacay saddexdii bishan abril waxaana ay leeyihiin waxaanay uga baryaynaa guur kheyr qaba inuu horseedo oo ay kala kulmaan gabar iyo caan weli caan aamin ayaan leenahay amiin warqadda ugu dambaysa gacantayda waxay ka timid hooyo caasho jaamac maxamed iyo aabe cabdulaahi cabdisahal iyo ayay israad xirsi cawke iyo naseexo cabdulaahi cabdisahal iyo cabdisalaan waa sadaam cabdulaahi cabdisahal iyo ruqiya cabdulaahi cabdisahal iyo sidoo kale muno maxamuud cabdisahal iyo axmed boos akabe iyo sidoo kale aadan sheekh cabdi aadan dhammaana dadkani waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan xuseen cabdulaahi cabdisahal iyo marwadiisa baa la yidhi kowthar cabdiwaaxid ibraahim yuusuf arooskoodu ka dhacay gobolka cayn ee buuhodle baa la yidhi taariikhdu markay ahayd koob iyo soddonkii bisha maaji haddaanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxay leeyihiin waxaan u rajaynaynaa bashbash iyo barwaaqo iyo ubad khayr qaba aamiin dhambaalka ugu dambeeya caasho waxa uu ku bilowday waxaan salaameynaa bahda v o a gaar ahaan caash sacuud iyo daandurey barnaamijka hambalyada heesaa waanu ay ka guddoonnay waxaa kalena yidhahdeen hooyo bishaaro macalin cumar iyo hooyo sudey aadan xasan iyo adeer maxamed gaab macalin iyo aabe shariif axmed iyo aabe maxamed xasan nuur iyo abti xuseen aadan xasan iyo abti ibraahim aadan xasan kiish iyo abti ismaaciil aadan iyo waxay yidhahdeen maxamuud macalin cumar iyo dhammaanba reer macalin cumar yuusuf maxamed nuur iyo cali maxamed macalin iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq suleymaan maxamed nuur oo jacfar loo yaqaano iyo abshiro macalin isxaaq iyo waxay yidhahdeen muslimo xuseen mursal iyo haajiro maxamed nuur iyo aadan xuseen mursal iyo waxay yidhahdeen habbi khaliif iyo maxamuud cabdulaahi iidey dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda gaar ahaana magaalada muqdisho bay joogaan iyo waxay yidhaahdeen bardaale waajid mandheere toosilow iyo garowe iyo qardho iyo boosaaso maraykanka iyo britain iyo norway waxayna hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed shariif axmed cadow loo yaqaano iyo faaduma maad gaab macalin oo arooskooda uu ka dhacay mandheera dalka kenya waxaana ay leeyihiin ah, arooskiina allaha ka dhigo mid aad ku nastaan oo aad kaleeshaan ubad kheyr qaba aamiin ayaa leenahay waa tahay bal heesta ugu dambaysa ibraahino waa codkii nasteexa indho iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono haddii aala idmo toddobaadka dambe barnaamijkan iyo mid lamid a waa caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan garabay musiibada daandurey jiisowna ka tegin
oo idinla sidaas iyo nabadgelyo reer gobol dhigi heesiyo waagaha farhooso jubladiyo ciyaariyo dalbisiyo mashxaradii jubladiyo ciyaariyo dalbisiyo mashxarad bale reer gobol dhigi heesiyo waagaha farhooso jubladiyo ciyaariyo dalbisiyo mashxaradii jubladiyo ciyaariyo dalbisiyo mashxarad bale